قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين waxaan ku dhex jirnay fii suurati alqasas waxaan soo aragnay labadii qiso oo suuraddu ay ku socotay mid ka mida ayaan soo aragnay tii labaadna darsigeennan ayuu maaragtay ay ka bilaabanaysaa tan koowaad waxay ahayd fircawn oo kibray kuna qooqay suldaankii iyo maaragtay xukunkii ilaahay uu siiyey iyo madaxtiinimadii oo ku kibray natiijadiisana meesha ku dambaysana waan soo aragnay inuu ilaahay halaago subxaanahu wa tacaala hadda kii labaad oo isna xoolihiisa ku qooqay rabbi xoolihii uu siiyey ku kibray oo qaaruun ah ayuu allah subxaana wa tacaala nooga waramayaa iyo masiirkiisa meesha uu ku dambeeyey isna inay halaag tahay ayuu rabbi noo sheegi subxaana wa tacaala oon arki doonno weeyaan marka waa qisadii labaad oo qofka xoolihiisa ku kibro oo aanan ka shukrinin nicmada ilaahay uu siiyey yacni ka waramaysay masiirkiisa waxa uu ku dambaynaayo oo ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu halaago qisadaas ayaan arki doonaa insha allahu tacaala ina qaruuna kaana min qawmi muusa ina qaruuna qaaruun ninka la yidhaahdo kaana wuxuu ahaa min qawmi muusa nabiyullaahi muusa dadkiisa mid ka mida ayuu ahaa oo reer bani israa'iil buu ahaa weeyaan fabaqaa wuu qooqay calayhim nabiyulaahi muusa iyo dadkii la jiro muslimiinta ahaa ayuu ku qooqay oo ku kibray weeyaan wa aataynaahu waanu siinay qaaruun min alkunuusi xoolaha xaggooda iyo maalka xaggiisii waxaanu ka siinay maa shay maa alladii kii baanu siinay inna mafaatixahu furayaashiisa latanuu'u ay cuslayni bilcusbati jamaaco oo ululquwati awood u saaxiib ah khasnadihiisa furayaashoodu ayay waxay cuslaysaa jamaaco oo koox ah oo weliba awood badan ayay cuslaynaysaa weeyaan id waqti ayuu maaragtay ay cuslayni mafaatixu khazaa'ini khasnadihiisa mafaatiixdeedii ay cuslaynayso qaala ay yidhaahdeen qawmuhu qaaruun dadkiisii lahu qaaruun ay ku yidhaahdeen laa tafrax qaaruunow ha kibrin oo ha qooqin xoolaha rabbigaaga ku siiyey mid ku qooqaahi ha noqonin maxaa yeelay ina allaha alleh allah subxaanahu wa tacaala laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa qooqo oo kibro markuu rabbi u nicmeeyo nicmada ku kibraahi allah subxaanau wa tacaala ma jeclo weeyaan marka qaaruun wuxuu ahaa siduu rabbi noo sheegay min qowmi muusa min qowmi muusa waxaa loo jeedaa min bani israa'iil reer bani israa'iil mid ka mida buu ahaa allahna subxaana wa tacaala xoolo fara badan buu siiyey xoolihii rabbi ou siiyey ayuu ku kibray markaasuu kibirkiisii wuxuu gaarsiiyey inuu cibaadadii ilaahay subxaana wa tacaala diido inuu shirki iyo kufri la yimaado inuu khalqigii ilaahay u addoonsado ou daciifsado ayay xoolihii gaarsiiyeen weeye qooqa uu ku qooqay weeye markaasaa dadkii saalixiinta ahaa eewan wanaagsanaa oo qowmu muusa ka tirsanaa ayaa nasaaix aada u qiimo badan nasiixo aad iyo aada u wanaagsan ayay u jeediyeen tan hore waxay yidhaahdeen laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin ha qooqino xoolahan ilaahay ku siiyey shukri bee lagaaga baahan yahaye mid ku qooqaa ha noqon maxaa yeele rabbi ma jecla dadka xoolaha markuu ilaahay siiyo ku kibro oo kibirka la yimaado weyaan marka nasaaix aada u badan bay siinayaan nasiixada koowaad waxaa weye waxay ka reebeen qooqa iyo kibirka ayay u diideen tan labaad wabtaqi fii ma aataaka allaahu waxay yidhaahdeen wabtaqi dalab oo doon fii maa aataaka allaahu allah wixi uu ku siiyey oo xoolo ahi waxaad ku doontaa ood ku raadisaa addaar alaakhira daartii dambaysay oo aakhira la dhihi jiray yowma alqiyaama ah yacni ku raadso xoolahaada ku kasbo maxaa yeelay markuu qofku ilaahay xoolo siiyo waxyaalaha uu ku kasban karaayo waxaa ka mid a inuu ilaahay ridihiisa raadiyo oo xoolaha ku raadiyo weeyaan tan kale nasiixada kaleo ay siiyeen waxa weeye walaa tansa ha halmaamin nasiibaka nasiibkaada iyo qaybtaada iyo xadiga aad leedahay min addunyaa adduunka xaggiisana yani aad nasiibka a ku leedahay ha halmaamin oo nasiibkaada ka qaado oo xoolahaadii wixii mubaaxa u adeegso oo kuu bannaan u isticmaal oo u adeegso weeyaan nasiixada maaragtay afraad oo ay siiyeen waxa weeye waaxsin kamaa axsana allahu ilayka waaxsin wanaag fal axsin ila annaas dadka axsaan iyo wanaag u samee kamaa axsana allaahu siduu rabbi kugumaarat kuugu wanaag sameeye kuugu wanaag falay ilayka adiga siduu rabbi u wanaajiyey xaalkaaga adiga uu kuugu wanaajiyey adigana dadka ixsaan iyo wanaag u samee nasiixada shanaad waxa weeye walaa tabqi alfasaada fi lardi walaa tabqi ha doonin oo ha dalbin alfasaada fasaad fi lardi dhulka dhexdiisa ha ku dalbin ina ardada fasaadiso markaad qooqdo oo kufri iyo shirki iyo macaasi iyo waxun aad ku fasaadisaa dhulka dhexdiisa haku maarata ha ku samaynin weya dulmi addoommada ilaahay aad dulmisaa ha ku fasaadinin ardada wey sababtu waxa weeye ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa ardada fasaadiyo mufsidiinta ah allah subxaana watacaala ma uu jeclo weeyaan marka nasiixo aad iyo aad u qiimo badan ayay u soo jeediyeen qaaruun allah wuxuu noo sheegay inuu xoolaha ilaahay uu siiyey oo ku kibray qaaruun oo ku kibray weeyaan kibirka sidaa og tihiin wuxuu nabigeenna ku tacriifiyey calayhi salaatu wasalaam oo ku qeexay oo ku sheegay in la yidhaahdo alkibru bafaru lxaqi wakamtu nnaasi baa la yidhaahdaa xaqa oo qofku uu iskala weynaado oo qooqo uu ku kibraa la yidhaahdaa xaqirid addoommada ilaahayna uu xaqiro ou liido dadka inuu liido uu xaqiro labadaasuu kibirka ka kooban yahay marka sadaqa calayhi marka la leeyahay maaragtay qaaruun waxa uu ku qooqay oo ku kibray xaqi ee rasusha la timid waa iska weyneeyey tan labaad khalqiga ilaahayna waa ku kibray oo uu xaqiro waa liiday weeyaan labadaasuu la yimid kibirkana ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala allah ba subxaana watacaala alkibriyaau waalcadamatu lilah ilahay baa iskale cid kaleeto oo la wadaagtahay ma jirto weyan marka hadalkaa markii ay intaasoo nasaaix siiyeen jawaabta uu bixiyey waa arki doonna insha allahu tacaala ina qaaruuna qaaruun kaana wuxuu ahaa min qowmi muusa nabiyllaahi muusa calayhi salaatu wasalaam dadkiisa mid ka mida buu ahaa yani maaragtay reer bani israa'iil buu ahaa weyan fabaqa calayhim wuu ku qooqayo waa ku kibray yani fabaqa calayhim bikasrati lmaali sida qataado uu ku fasirayo maalka ilaahay uu siiyey sababteed oo aad u tiro badan ayuu ku kibray oo ku qooqay weeyaan daxaakoo kale marka uu fasirayo fabaqa calayhim wuxuu leeyahay yacni bishirki buu odhanaya shirki uu la yimid buu ku qooqay yacni labadaba way iskulminayaanoo addoommadii ilaahayna uu ku qooqay xoolaha markuu siiyey xaqiina waa uu diiday oo shirki buu la yimid weeyaan labadaba way kulminaysaa wey fabaqa calayhi wa aataynaahu waanu siinay qaaruun min alkunuusi xoolaha xaggooda waxaanu ka siinay maa alladii kii baanu ka siinay ina mafaatixahu ay ina mafaatixa khazaa'inihi baa loo jeeda khasnadihiisa furayaashooda latanuu'u ay cuslayni bilcusbati jamaaco koox oo ululquwati awood u saaxiib ah furayaasha ay qaadi karaynin weyaan alkunuuz horta waa jamcu kanzin kanzi baa kunuuz lagu jamciya waxaa loo jeedaa alkanzu markay culammadu qeexaan waxay yidhaahdaan waa almaalu lkaiiru lmudakharu bay dhahaan wa xoolaha aada u tiro badan ee la kaydaysto kaydka la geliyo ayaa kanzi la yidhaahdaa weyaan kunuustaas buu maaragtay ayaanu siinay oo xoolo aad u fara badan oo la kaydiyo bakaaro iyo meelo badan khasinado badan la geliyo ayaanu siinay weyaan maa ina mafaatixahu maadaas ismawsuulan ka dhigaynaa weyaan waa ismawsuul ayaanu ka dhigaynaa mafaatix marka la yidhaahdo yani mafaatix iyo mafaatiixa kala jiro mafaatiix markaad tidhaahdo waxay culammadu leeyiin waa jamcu miftaxin miimkoo la hoos dhigo ayaa la yidhaahdaa wahuwa maa yuftaxu bihi lkhazaain waxa khasinadaha lagu furo furayaasha ayaa loo jeedaa weyaan markii mafaatiix la yidhaahdo haddiise la yidhaahdo mafaatix marka la yidhaahdo mafaatix markaad tidhaahdidna yani mufradkeedu wuxuu noqonayaa maftax buu noqonaya maftax baa mafaatix lagu jamcinaya weyaan marka yani maftax marka la yidhaahdo waa khasinadihii lafteedii baa loo jeeda alkhazaain mafaatix markaad tidhaahdo waa khasinadihii wey marka khasinadaha uu leeyahayo maalkiisa lagu kaydiyo furayaashii furayey aaladii lagu furayey ayaa jamaaco oo koox ahi aysan qaadi karaynin weyaan marka mar haddii furihiiba la qaadi laayahay maxaad u malaysaa maalkii iyo kansigii xoolihii meesha yeelay waa xoolo aad iyo aad u tiro badan weyaan marka yani sidaasuu rabbi leeyahay maa alladii kii baan u siinay ina mafaatixahu yacni khasnadihiisa furayaashoodii latanuu'u ay cuslayso bilcusbati jamaaco yani latanuu'u waxaa laga keenay markaad tidhaahdid naaa biy alxamlu baad leedahay naaa biy alxamlu idaa asqalat markay shaygu ku cusleeyo sidki rarki aa siday markuu ku cusleeyo baad odhani naaa biy alxamlu baad dhihi yani maarata rarkiiba ay cusleeyey weeyaan cusbadana waxaa loo jeedaa waa aljamaaca allatii yatacasabu bacduha libacdin koox maarata shaqo isla qabato isku tacasubto ayaa loo jeedaa weyaan marka jamaaco awood u saaxiiba koox awood leh furayaashu ay cuslaynayaan oo ay la liicaan inay sigto ay qaadi waayaan la liicaan furayaashoodii ayaan yani khasnado ay sidaa yihiin kanzi noocaasaanu siinay buu allah leeyahay subxana wa tacaala id qaala liqowmihi laa tafrax in allaha laa yuxibu alfarixiin markaas oo xoolahaas tirada badan ilaahay ou siiyey oo mafaatiixdiisii dadku ay qaadi layihiin ayay id waktigaas ayuu qaala lahu waxay ku yidhaahdeen qowmuhu dadkiisii qaaruun bay waxay ku dhaheen laa tafrax qaaruunow haqooqin maxaa yeelay ina allaha alleh laa yuxibu ma jecla alfarixiin kuwa qooqa ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala faraxa halkan waxaa loo jeedaa wa albasaru waalsharu baa la yidhahdaa faraxa kii faraxii caadiga ahaaye asuruuru ahaa faraxa ahaa looma jeede waa qooqii iyo kibirkii baa loo jeedaa weeyaan laa tafraxa qooqinoo maaragtay qofkii waa kibrin wey maxaa yeelay ina allaha alleh laa yuxibu ma jecla alfarixiina ay alashiriina alfatiriina aladiina laa yashkuruuna allaha calaa maa actaa dadka ilaahay wuxuu siiyey aanan ka shukrinin ee ku qooqo oo ku kibraahin rabbi ma jecla subxaana wa tacaala weyaan waa nasiixo aada qaali u ah wey nasiixo weyna siiyeen qooqaan inaysa ilaahay ku jeclaanaynin waa midda koobaanay siiyeen kan labaad waxay yidhaahdeen wabtaqi fiima aataaka allahu daara alaakhira wabtaqi raadi oo talaboo doon fiima aataaka allaahu alla wuxa uu ku siiye oo xoolo ihi addaar alaakhira daarta aakhira ku raadiyo wax ilaahay raadi geliyo ku samee laakiin ha ku kibrin xoolaha rabbiga aga ku siiyey ha ku qooqin walidaalika waxaa la yidhahdaa qofka haniga hani qofka ilaahay xoolo uu siiyo hani ka dhiga oo shaakir ah ilaahay ku shukriya aad buu u yaryahay bal xoolaha dadku way ku kibraan waa ku qooqaan weya marka xoolo la siiyo insaanku waa kibraaye waana qooqaa laakiin way yar yihiin alhaniyu shaakir waa dad aad u yar wey marka tiibay xusuusinayaano ay leeyihiin warmiyow hani shaakira noqo yani saasay odhanay aakhare ku raadi wax ilaahay subxaana wa tacaala ridihiisa ku gaarsiiye jannadiisa ku gaarsiiye ku daano lanna markuu ilaahay xoolo ku siiyo jannada waa ku dalbi kartaa wax badan ay qofka faqiirka uunan heli karin baad samayn kartaa xadiidka waa ogtihi markii nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii fuqarada ay nebiga u yimaadeen oo yidhaahdeen dahaba ahlu dufuuri bilujuur dadka xoolaha lahaa rasuulka ilaahayow ajarkii o dhan baa ayagaa qaatay yani sidaad u soomabay u soomaan sida ay maaragtay u xajinay u xajinayaan ayagu waxayna dheer yihiin waxbay sadaqaysaneen annagana waxma sadaqaysanen soomkii salaadii khayrkii kale way nala wadaagaan laakiin annaga fuqaraana waxa sadaqaysano ma haysano laakiin ayagu waxbay sadaqaystaan markaa kabacdi nebigu wuxuu yidhi ma idin tusaa yani shay aad ku gaari kartaan dadka idinka horreeyey kuwa idinka dambeeyana aysan idinku soo gaari karaynin markaasuu tasbiixdii taxmiidkii tahliishii laa ilaha illa allah iyo allahu akbar buu baray intaa akriyuu yidhi dadkii xoolaha lahaa ee akniyadii ahaa way maqleen ayaguna markaasay intii oo kale tasbiixdii taxmiidkii kulli la yimaadeen markaasi haddana mar labaad soo dacwoodeen yidhahda waana la samaynayeen ayagiina markaasuu nebigu yidhi daalika fadlullahi yuutiihi man yashaa waa fadli ilaahay uu bixiyo ninkuu doonoona rabbi siiya subxaana watacaala weeyaan marka waxa weeye qofka markuu ilaahay xoolo siiyo abwaab fara badan oo khayra ayuu kasban karaa wey wax badanoo ku kasban kara sidaasay marka u xusuusinayaanay leeyihiin wabtaqi fiima aataaka allahu daar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya walaa tansa ha halmaamin oo ha iloobin oo ha ka tegin wey yani laa tatruk wey nasiibaka qaybtaadii min addunya adduunka aad ku lahay ha ka tegin wey nasiibka adduunka aad ku leedahayna samayso la imow waa wixii rabbigaaga kuu xalaaleeye kuu baneeyey cunadii xoolahada ka cun wax ka cab yani wax ka maro oo ka labiso yani ka guurso guryo ka samayso oo masaakiin guryo aad degto ka samayso maladaat alxayaati dunya waa ku wixii sharciga kuu ogol yahay kaga faa'iidayso xoolahaada uga faa'iidayso weeyaan wa axsin kama axsana allahu ilayka wa axsin wanaag fal kama axsana allahu siduu allah kuugu siduu allah u ixsaan falay ilayka adiga oo kuugu ixsaan falay ixsaan iyo wanaag dadka u sameey yani axsin ila annaasi wey kama axsana allahu ilayka siduu rabbi kuugu wanaag falay adigana dadka waxsaan iyo wanaag u samee xoolahan ilaahay baa ku siiyey berrina waa ka tegaysaa marka ilaahay wax ku siiyo dadka masaakiinta ducafada aqribada dadka ahalka ahi masaakiinta ducafada wax ka taro ilahay wax ka sii wixii aad awoodo sii wixii aad awoodi karto wax ka bixi xoolahaada weeyaan maxaa yeelay yacni waxaa la diidayaa inaad ku kibirto xoolaha markaad manciso aad dadka ku kibirto oo dadka ku adoonsato lama ogola ilaahay baa ku siishada ma aadan haysanin berri waa ku dhaafin karaa ama adaaba ka tegi karaba marka intaad joogto wixii aad la bixi karto la baxo wanaagiyo dadka khalqigii ilaahay waxtar weeyaan walaa tabqi alfasaada fi lard dhulka dhexdiisana walaa tabqi ha dalbin oo ha raadinin oo ha doonin alfasaada fasaad fi lardi dhulka dhexdiisa xumiha ku dalbin wey waxuna ku samaynin yani markaad qooqdo sharciga ilaahay ku dhaqankiisa inaad ka tagto waa fasaad fi lardi wey diinka ilahay inaad ku dhaqanto ka tegistiisa laga tagaayo waa fasaad fi lardi wey waxyaalaha muxaramaadkii lagaa reebay la imaatankoodii aad la timaado waa ifsaad fi lardi wey yani waa fasaad fi lardi weeyaan marka sidaa darteed qofka mufsidkaana wuxuu leeyahay in waxay leeyihiin ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa mufsidiinta ahee ardada fasaadiyo oo ku fasaadiyo kibirka iyo maaragtay dulmiga khalqiga la dulmiye iyo ihlaaku lxarti wanasli dadka oo maaragtay yani khalqigoo la baabi'iyo oo maaragtay la laayo iyo beerihii iyo wixii u baxayo la gubo oo dhib loo geysto waxaasoo idil ilaahay subxaana watacaala marna ma jeclo weeyaan aayadda fi suurati albaqara aayaadkan kusoo marnay markuu rabbi ka warramaya wa min annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati addunya ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد dadku cajab gelinay dad khayr wada u eg ayaad arkaysaa baa ku cajab gelina man yucjibuka qawluhu hadalkiisa ku cajab gelina uu leeyahay markaasuu weliba wayushhid allaha calaa maa fii qalbihi qalbigiisa waxa ku jiraana allow mara gashanaya uu leeyahay ilaahayna markhaati buu iiga yahay wahuwa aladu lkhisaab dadka xaqa iyo maarata kahorimaadkiisa ugu dooda badanna waa ayaga wey waidaa tawalla noocaas marka uu jeesto saca fi lardi liyufsida fiiha dhulkuu ku socdaa inuu fasaadiyo fasaad buu ugu socdaa wayuhlika alxarfa walnasla labadaba dadka waxay cuni lahaayeenoo beerihiibuu ihlaag ku sameeyaa oo ka baaba'shaa nasligiibuu baabi'iyaayo yani maaragtay ummadiibuu dilaayo baaba' ka dhigaayo laaya naftooda gooyaa weyaan nasligii iyo faracii wixii farcami lahaa oo dhulkan kale dhaxli lahaa uu eber ka dhigaa weyaan waa fasaad wey ayadan ilaahay ma jeclo in allaha laa yuxibu alfasaad ilaahay subxaana watacaala fasaadka ma jeclo weyaan marka ina allaha alle laa yuxibu almufsidiina kuwa mufsidiinta ah allah subxaana watacaala oo ardada fasaadiyo shirkiga ku fasaadiyo macaasida ku fasaadiyo dulmiga ku fasaadiyo allah subxaana watacaala ma jeclo weyaan ee niyuu iska ilaali nasiixadaas haaliga ah oo aad u qiimaha badan ayay dadkiisii siiyeen muxuu ugu jawaaba marka qaala inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii qaala qaaruun wuxuu yidhi inamaa uutiituhu kunuustan iyo xoolahan waa lay siiyey calaa cilmin ogaansho korkeed baa laygu siiyey oo cindii aniga agtayda ahaaday yani calaa cilmin cindii jawaabtii nasiixada wuxuu ka dhigay kibirkiisi inuu maaragtay kusii qooqo uu yidhaahdo xoolahaanba waxa la ii siiyey allaah inuu og yahay mid mutaystay inaan ahay in laysiiyo yani waa mutaystay buu leeyahay in laysiiyaba waaba lahaaba cilmi baaba laigu siiyey ogaansho korkoodaa laigu siiyey weyaan markaasaa rabbi u jawaaboo yidhi awalam yaclam miyounan ogeyn qaaruun markuu hadalkaa leeyahay ana allaha alle qad ahlaka inuu halaagay min qablihi asaga hortii min alquruuni ummado inuu halaagay man qof inuu halaagay huwa isaguba ashaddu darnaasho badan minhu isaga xaggiisa qaaruun quwatan xagga awoodda kaga awood badanoo awoodda kaga xoog badan inuu halaagay miyuunan ogaynuusan cilmi u lahayn wa aktaruu fara badan axadkaasi jamcan xagga jamaca maaragtay iyo kulankana ka tiro badan inuu allah halaagay taa miyuunan arkaynin w yani jamcan lilmaal xoolaha farabadnidooda ama ciidanka kulmintiisa kuwa kaga fara badan inuu rabbi halaagay miyuunan cilmi ulahayn uusan ogeyn weyan walaa yus'alu lama weydiiyo yani can dunuubihim dunuubtooda lama weydiiyo almujrimuuna kuwa dembiilayaasha ehe aalimiinta yani oo dulmiga la yimid dunuubtooda la su'aali maayo jawaabtaa marka uu baxshay inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii culummadu macaani dhowra bay ku fasiraan oo isku dhow dhow marka yani in la yidhaahdo calaa cilmin cindii waxay noqon kartaa cilmi aniga agtayda ahaaday oo aan aqaano yani wujuuha almakaasibi watijaaraat qaabka loo kasbado iyo ganacsiga loo sameeyo ayaan aqoon u leeyahay saasaa marka xoolihii laigu siiyey waa macno weeyaan ay culammada qaar ku fasiraan waxaa kaloo ay culammadu ku sheegaan inamaa uutiituhu calaa cilmin waliba macnahaas ayuu maaragtay ibnu kaiir aad iyo aad u ammaanaya waxay leeyihiin inamaa uctiituhu licilmi illaahi fiya ogaansho rabbi aniga uu og yahay ayuu allah igu siiyey xoolahani weeyaan annii ahlun lahu inaan xoolahan ahl u ahay oo dadka kale ka mudanahay ayuu rabbi og yahay saasuu marka rabbi igu siiyey calaa cilmin cindii baa laigu siiye buu leeyahy marka aayadda fi suurati zumar ku jirto ayay la midto allah leeyahay markuu nooca insaanka noocaan oo kale uu ka warramayay faidaa massa alinsaanu durun dacaana uma idaa khawalnaahu nicmatan mina qaala inamaa uutiituhu calaa cilmin bal hiya fitnatun walaakina akarahum laa yaclamuun allah subxaana watacaala sidaasuu leeyahy nooca qaaruun oo kaleeta markuu rabbi ka warramaya wuxuu yidhi insaanka nooc kamidihi haddii dhibaato ay ku dhacdaahi wuuna baryaayo wuxuu yidhaa rabbiyow iga qaad buu yidhaahdaa allahayou iga qaad buu yidhahda haddii ilaahay nicmo ou siiyo nicmo oo xaggeenna ka ahaatay haddii aanu siinana wuxuu yidhahdaa inamaa uutiituhu calaa cilmin ogaansho inaan mutaysta xoolahan ayaa laigu siiyey oo dadka kale kaga habboonahay yani maaragtay ayaa laigu siiyey buu odhanaya markaasuu ilaahay u jawaaboo yidhi bal hiya fitna walaakina akarahum laa yaclamuun waa ikhtibaar xoolaha wax laguma siinayo yani jacayl rabbi ku jecel yahay laguu siin maaye waa imtixaan iyo ikhtibaar waa fitna wey fitna laguu siinayo nicmadan ilaahay ku siiye ma ka shukrin doontaa xaqeeda ma gudanaysaa mise waad ku qooqiy waad ku kufrini allah baad ku abaaldari doontaa arrintaasaa loo siiye weya walidaalika ayuu ibnu kaiir macnahaas markuu rajaxayo wuxuu leeyahay وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فإنه قال في قوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال وقرأ بقية الآية يعني هذا الكاسو ابن كثير كسو قوريي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مفسرين في السلف ككمدة أي كسو قوريي وحوليه آد بو تفسير كيسو حقاجيه الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مركو آيدا فسري مركو يري يعني هذا الكاس آيدا إنما أوتيته على علم عندي أي حقوق فسري إنه ليهي حدوسا ربي أنيك إيقا راضي أهين ogaansho ilaahay subxaana watacaala fadliga iyo karaamada aniga aan leeyahay sharafta aan leeyahay hadduusan rabbi ogeyn imaba siiyeen xoolaha laakiin ilaahay wuxuu og yahay inaan maarata isaguna iga raadi yahay anigana fadli aan weyn leeyahay darteed buu xoolaha igu siiye wey hadalkaas ayuu yidhi aayaddii inteeda hartay buuna markaa akriyey weyan qaala marka wuxuu yidhi qaaruun inamaa uutiituhu xoolihii waa lay siiyey calaa cilmin ogaansho oo cindii aniga agtayda ahaaday ayaa laygu siiyey oo allah og yahay inaan xoolahan aniga mid mutaystay aan ahay ayuu rabbi ka warqabaa wey saas weli waa iftiraac cala allah ilahay buu ku been abuura bihi awalam yaclam yownan ogeyn ana allaha alle qad ahlaka inuu baaba'shay oo halaagay min qablihi asaga hortii yan min alquruuri ummadaha xaggooda man axad inuu ka halaagay miyuusan ogeyn dad inuu halaagay huwa axadkaasuba ashaddu adayg badan minhu xaggiisa quwatan awoodda kaga adag dadka awood badan oo xagga awoodda kaga ad adag inuu rabbi halaaga miyuusan cilmi u lahayn wa aktaruu tiro badan jamcan ay jamcan lilmaali xoolaha kulmintoodana ka badan qaaruun ka xoolo badnaa kana awood badnaa inuu halaaga miyuunan ogeynuusan cilmi u lahayn weeyaan hadduu og yahay hadalkaa ma yidhaahdeen inamaa uutiitu calaa cilmin cindii ma yidhaahdeen walidaalika waxay leeyihiin haddii maalka iyo awooddu fadiilo iyo darajo dheeriyo qofka uu ku yeelanayo ay tahay ilaahay ma halaageen ummadihii hore ummadihii horreeyey oo ka awooda badnaa rabbi ma uusan halaageen weyan marka xooluhu kuma tusaan jacayl ilahay ku jecel yahay kutusi maysa weyan marka xoolaha ikhtibaar unbaa lagu siini imtixaan weyan walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuuna walaa yus'alu lama su'aalo can dunuubihim dunuubtooda almujrimuuna kuwa dambiilayaasha ihi lama weydiiyo macnaheeda marka maxaa loo jeeda walaa yusalu can dunuubihim lmujrimuun waxay leeyihiin oo xasan albasri oo kale oo uu ka soo guurinaya inuu leeyahay laa yus'aluuna su'aala isticlaamin wainamaa yus'aluuna su'aala tawbiikin wataqriic yani waxay leeyihiin su'aal oo laga dalbo oo laleeyahay yani maaragtay noo sheega waxaan laleeyahay la weydiin maaye su'aal canaani ay ku jirto iyo garaacid ay ku jirta iyo dhib ayaa la weydiiyaabuu odhanaya wey mujaahid oo kale markuu fasirayo oo maaragtay isna mufasiriintii salafka ka mid ihi wuxuu leeyahy yacni laa tas'alu almalaa'ikatu canhum walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuun waxaa loo jeedaa malaa'igta ma su'aasho ma weydiinayso sababtu waa maxay liannahum yacrifuunahum bisiimaahum waxay ku garanayaan calaamadooda mujrimiinta ay leeyihiin bay ku garanayaan waa maxay calaamadooda wahuwa sawaad lwujuuh wejiyadoodaa madow wejigooda ifi maayo mana nuurayo marka maadaama wejigooda oo madow yahay calaamadaasina ay wataan ayay ku garanayaanoo inay mujrimiin yihiin markiiba horey cadaab ka geynayaane la su'aali maayo weyaan dunuubtooda waxba laga weydiin maayo marka dunuubtooda tirabadnideeda darteed baa wujuhdoodii ay la madoobaadeen weyaan walaa yus'alu lama weydiiyo can dunuubihim dunuubtooda laguma su'aalo almujrimuuna kuwa dambiilayaasha ihi oo daalimiinta lama weydiiyo weyaan فخرج على قوم في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم قارون مركي انت يعني ما رأيتي هذا الكأويل حدنا وحو اسكد ديي إنه زينة ديسي قروح ديسي حول ديسي إنه صوبا بحيه وصوبا بقه أو موجيه أي دوني يوية فخرج وصوبحي قارون calaa qawmihi dadkiisiibuu ku soo dulbaxay fii ziinatihi maca ziinatihi asaga oo xoolihiisi quruxdiisii oo dhanba wata wax uu ka soo tagtayba lama arka bandhig buu sameeyey xoolihiisii soo bandhigaya dadkuu tusaya si uu yani maaragtay asagana oo ugu kasoomo ummaddana uu ku kadiyo daraaddeed buu sidaa usoo bandhigay weya marka xoolihii bannaanka uu soo dhistay qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen yuriiduuna doonayo doonayey alxayaata addunya adduunkan berbirkiisa iyo noloshiisa doonayey oo adduunyo doonka ahaa ee aakhira doon aan ahayn qaaruun markay arkeen xoolahan ilaahay siiyo soo bandhigay ayay waxay yidhahdeen kuwii adduunyo doonka ahaa yaa layta shallaytee lanaa annaga mawnoo ahaado mila maa shay oo kale uutiya la siiyey qaaruunu qaaruun la siiyey oo kale maan annagana yeelano maxaa yeelay innahu qaaruun laduu xadin xadka oo cadiimin weyn yani maaragta dheef aad iyo aad u weyn xoolo aad u tiro badan mid leh weeye maarata qaaruune maa waxa qaaruun la siiyoo kale shallaytadeenna ma annagana nala siiyo saasoo kale bay leeyihiin wey fakharaja calaa qowmihi fii ziinatihi yacni qaaruun asaga oo ziinadiisii wato wax alla wixii oo watay yacni wax alla wuxuu xoolo lahaa hadduu maaragtay fardo lahaa hadduu maaragtay geel iyo lo' lahaa hadduu ari lahaa hadduu dahab iyo fidlo lahaa hadduu maarata wax kasta ou sheegto u lahaa yuu soo bandhigay markuu soo bandhigay dadkii rucaacu naaska la dhihi jiray ama ducafada ihi ama aanan cawaaqib alumuur aanan fiirinin arrinta waxay ku dambayn doontaa aanan ka fakerin durbadiiba horay bay ka raaceen waxay tamaniyeena jeclaadeen xoolahaasoo kale nin walbaba inuu helo markaasi ay ku dhawaaqeen ay hadalkaa ku hadleen weyaan fakharaja wuu soo baxay qaaruun calaa qowmihi dadkiisuu ku soo baxay fii ziinatihi maca ziinatihi ziinadiisa isaga oo watay iyo quruxdiisii iyo xoolihiisii kunuustiisii uu soo bandhigay weeyaan qaala markaase waxay yidhaahdeen aladiina kuwii yuriiduuna doonayey alxayaata addunya adduunkan noloshiisa doonayey oo adduunyo doonka ahaaba waxay yidhaahdeen yaa layta shallaytee lanaa annaga mawnoo ahaado maan yeelanna wey mila maa shay oo kale uutiya la siiyey qaaruunu qaaruun la siiyey oo kale oo min addunya wa mataaciha wa ziinatiha wa zahratiha inta dhammaa nala siiya wey adduunkaasoo kale maan helno raaxada ou haystooo kale quruxda ou haysto dhaldhalaalkaasi waxaasoo dhan maanu yeelanno ayay ku tamaniyeen weyan markaasay yani qaaruun nin xoolo ilaahay siiye inuu yahay ayay u qirayaanay leeyihiin innahu qaaruun laduu xadin nasiib mid u saaxiib ah wey xadka oo cadiimin weyn ayuu leeyahay qayb aad u weyn buu adduunka ka helay bayidhahda alxadu wa annasiibu baa la yidhahda nasiib wa waa yani qayb ou qofku helo weyaan adduunka qayb weyn baa laga siiye bay yidhaahdeen waa nin qayb weyn haysta weyaan intaa markii ay la jahreen dadkaasna ay ahaayeen dadka aanan yani maarata cawaaqib alumuurka eegin oon gadaal waxba ka fiirin ay ahaayeen ayaa dadkii ahlu cilmiga ahaa oo ahlu salaaxa ahaa ee hadaayay waaliyey waanada uu ka diiday usoo jeestay ba haddana dadkii hadalkaa tamaniyo jeclaaday bay hadalka u jeedinayaan wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutu lcilma cilmiga la siiyey waa dadka ahlu cilmiga ahaa oo reer bani israa'iil ka mid ah weyaan waxay yidhaahdeen waylakum halaagiinni sawaab ullaahi alla sawaabtiisa yani maaragtay jazihiisa aakhare uu dadka ku jazeeyaa baa khayrun khayr badan oo waxay ka khayr badan tahay waxa aad tamaninaysaan oo adduunyada ah oo si dhaqsaa u zuulayo taa ayay ka khayr badan tahay buu leeyahy saasay ku yidhahdeen yay u khayr badan tahay liman dad bay u khayr badan tahay qof bay u khayr badan tahay aamana ilaahay rumeeyey rusushiisa rumeeye wa camila falay oo sameeyey aalixan ay camalan aalixan camal wanaagsan sameeyey dadka aliimaanu walcamalu saalix sameeyey dadkaas ayay u wanaag badan tahay yani maarata sawaabta ilaahay ba uga khayr badan waxa idinka aad adduunyada tamaninaysaan wey walaa yulaqaaha lalama kulmiyo kelimadaas wanaagsan ee nasiixada ihi lalama kulmiyo ila saabiruuna dadka saabiriinta mooye axad kale lalama kulmiyo kelimadaas wanaagsan dadka saabiriinta ahee sabro ee macaasida ka sabraa xumida ka sabro daacada ku sabraa dadkaas unbaa ilaahay waafajiya oo la kulmiya weyaan marka dadkan waqaala aladiina uutu lcilma laleeyahay waa dadkii ahlu cilmiga ahaa ee saalixiinta ahaa ee wanwanaagsanaa ee nasiixada hadaayay soo siiyey oo allah uu noo soo sheegay id qaala lahu qawmuhu laa tafrax in allaha laa yuxibu alfarixiin ilaa aan ka soo gaarno in allaha laa yuxibu almufsidiin aan ka soo gaarno dadkii siiyey baa loo jeeda oo weliba reer bani israa'iil ka tirsan wey dadkan ku kadsoomay qaaruun xoolihiisa u kasoomay ayay ka reebayaan war kan waa wax adduunyada zuulaya weeye kan aakhira raadiya aakhiraa idin khayr badan tan ilaahay ridihiisa ah ayaa idin khayr badan taa doona buu leeyihi hadalkaasi ku odhanaya wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutul cilma cilmiga la siiyey markay kelimadii maqleen arrintii ay yidhaahdeen yaa laysa lana mila maa uutii qaaruun inahu ladu xaggin caiim markay ka maleen caamatu naas ay ka maleen ayay hadalkaa ku leeyihiin waylakum halaagiine yani waylakum macnaheedu waa kelimada qofka la yidhaahdo yani maaragtay zajriga looga jeedo weeyaan yani waxa wey markaad tidhaahd yani barakada allaha kaa qaado oo kale iyo adoona xataa xumaan ula jeedin yani inkaar qabe oo kale meeshaa ka tidhaahdid oo kale adoo wax weyn ula jeedin taasoo kale unbay la midka yidhahd waylakum halaagiine sawaabu ullahi alla sawaabtiisaba khayrun abaalmarinta alle baa khayrun khayr badan liman qof bay u khayr badan tahay aamana alla rumeeyo rusushiisa rumeeye diinkiisa rumeeyo wa camila falay oo sameeyey saalixan ay camalan saalixan camal wanaagsan la sameeyo dadkaas ayay u khayr badan tahay xaqiiqo wey jannada ilaahay baa loo jeedaa sawaabtaani yani waxaa loo jeedaa jazaauhu lmuminiina biljanna baa loo jeeda muminiinta uu ku abaalmariyo jannada ayaa loo jeedaa weye waxaad ogtihiin inay wax walba ka khayr badan tahay jannadu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuu noo sheegay xadiidka saxiixaynka bukhaari muslimba ku yiilay wuxuu yidhi xadiidka abi hurayra ayuu leeyahay qaala qaala rasuulu lahi sal allau alay wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay qaala allahu tacaala waa xadiid alqudsi wey allah baa wuxuu leeyahay acdadtu licibaadiy asaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar addoommadayda saalixiinta ah allah baa odhani waxaan u diyaariye buu leeyahay waxaynan il arkin weligeed il bani aadan aysan qaban walaa udunun samicad dheg maqashayna aysan jirin dheg bani aadanoo weligeed maqashay aynan jirin walaa khatara calaa qalbi bashar qof bani aadamna qalbigiisa marna aanan ku soo dhicin oo wanaag iyo maarata sawaab iyo ajri weyna ayaan addoommadeyda u diyaariye buu leeyahay markaasuu nebigu yidhi iqra'u in shi'tum haddaad doontaan aayadda fi suurati sajda ku jirta akhriya allah uu leeyahay falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun aayaddaas akhriya buu yidhi falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun nafi ma oga waxa ilaahay uu qariyey oo il waxay ku qabowsataa indhuhu waxay ku qabowsadaan ah naf og ma jirto oo abaalmarin ilaahay camalkooda uu ka abaalmariyo uu ku siin doono maalinka qiyaamaha weya walaa yulaqaaha lalama kulmiyo walaa yulaqaahaa damiirka dhowr meelba yulaqaaha ku jiraahi dhowr meel bay u celiyaan kelimadii hadda sidaan ku fasirnay inaan u celino yacni la yidhaahdo walaa yulaqaaha kelimadaasi oo in la yidhaahdo sawaab ullahi khayrun liman aamana wacamila saalixa in kelimadaas la yidhaahdaa lalama kulmiyo ila saabiruuna dadka saabiriintoo taacada ilaahay ku sabro macaasida ka sabra mooye dad kale lalama kulmiyo waxay leeyihiin jannada iyo jazahana in loo celiyo damiirkaas walaa yulaqaaha jannadaa oo sawaabta ilaahayo lasoo sheegay ihi lalama kulmiyo ila saabiruuna dadka sabro oo macaasida ka sabro daacada iyo khayrka ku sabro mooye dad kale lalama kulmiyo weyaan ama waxay yidhahdaan acmaasha saalixada lafteedana way yidhahdaan oo masalan walaa yulaqaaha camalka saalixa lalama kulmiyo ila saabiruuna dadka saabiriinta unbu ilaahay camalka saalixa ku ilhaamiyaa markaas sidaa ula yimaadaan weyaan marka walaa yulaqaaha ila saabiruun kelimadaas yaa iska leh ma kelimo oo dadkii ahlu cilmiga ahaa ay wateen ba mise waa hadal ilaahay u wato subxaana wa tacaala oo ayaga hadalkoodii wuxuu ku ekaa sawaab ullahi khayrun liman aamana wacamila saalixan buu ku ekaa culammadu way isku khilaafaan qaar waxay leeyihiin waa min tamaami kalaami illahi subxaanahu wa tacaala wa ikhbaarihi bidalika waa hadal ilaahay uu leeyahay oo rabbi uu ka warramayo ee dadkii hore ahlu cilmiga ah hadalkoodu wuxuu ku ekaa hadalkoodu wuxuu ku ekaa waylakum sawaab ullahi khayru liman aamana wacamila saalixan ayuu ku ekaa wey allah baa marka hadalkan ku dhammaystiray way leeyihiin ama in la yidhaahdo maya waa min tamaami kalaamihim ahlu cilmiga hadalkoodii dhammaystirkooda wey ayaga laftoodabaa odhanay labada macnoba mufasiriintu way sheegaan laba macno wanaagsan wey qaaruun markuu xoolihiisii soo bandhigay oo uu ummad badan ku fitneeyey oo dad badan ay ku fitnoodeen oo tamaniyeen arrintaasi muxuu xaalkiisa ku dambeeyey fakhasafnaa bihi wabidaarihi alard famaa kaana lahu min fi'atin yansuruunahu min duuni illah wamaa kaana min almuntasiriin fakhasafnaa waan goynay oo waan jarnay bihi qaaruun iyo wabidaarihi daartiisii gurigiisii ayaan alarda dhulkii la jarnay oo la goynay weyaan dhulkii baa lala jaray ilaahay uu la gooyey subxaana watacaala markii dhulka lala gooyey famaa kaana lahu qaaruun uma ahaanin min ficatin koox iyo jamaaco oo yansuruunahu u gargaaro min duuni illaahi ilaahay sifadiisa asaga uga gargaaro cadaabka ilaahay iyo khasbigii uga gargaaraa cid u gargaartay koox u gargaaraysaah uma sugnaaninoo ma haysto weyaan jamaaco iyo maaragta dad uu difaac u galo oo alla cadaabkiisa ka hor istaagaayo ma laha tan kale wamaa kaana asna ma usan ahaanin min almuntasiriina kuwa gargaarsadana ma usan ahaanin asna naftiisa awood ou leeyahay iyo xoolihiisii mid ku gargaarsan karaahi ma aho cadaabka ilah iskaga gargaari karo midna ma jiro weyaan marka arinkan yani qaaruun caaqibadiisi iyo masiirkiisi wuxuu ku dambeeyey isaga iyo xoolihiisi inuu dhulka ilaahay la jaro subxaana watacaala weya fakasafnaa bihi wabidaarihi lard baa le yani khasafa bihi lard markaad tidhaahdo idaa qaaba fiiha ardada markuu dhex galo ayaa la yidhahdaa yani fulaanun khusifa bihi lard baa la odhan he hebel dhulkii baa lala jaray oo lala gooyey baa laleeyaha wey fakhasafnaa bihi waan goynay oo waan la goynay qaaruun wabidaarihi daartiisii iyo xoolihiisii ou lahaa alarda dhulkii baan la goynay wey dhulkii baa laqay oo eber ka dhigay wey wuxuu haray lama arko isagii iyo walaa maalkiisa cidna kama harin kibirka sababtiisa caaqibadiisa waa taas weyan waa kibirka caaqibadiisa weyan wuxuu maaragtay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay xadiis imaam bukhaari imaam muslim yani xadiis ibni cumar inuu nabigu ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bayna rajulun yajuru izaarahu id khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fi lardi ilaa ywmi alqiyaama wakti waxaa jirta nin ou kibir dartii marada oo dhulka ugu jiiday markuu qooqay ayaa allah dhulka la gooyey subxaana watacaala markaasuu yidhi fahuwa yatajaljalu yani ilaayo hadda ayuu dhulkii soo gelaya yatajaljalu fi lard dhulkuu sii gelgelaya ilaa ywmi alqiyama waa kusii soconaya ilaa qiyaamaha laga gaaro halka ayuu kusii soconaya weya cadaabkaasu ku dhex jiraa wey lagu cadaabaya ardada dhexdeeda maxaa yeele dhulka korkiisa ku kibray wey marka cid kasta oo kibirto ilahay dhulka ula jaraa waa maaragtay kibirkiisa ilaahay subxana watacaala adduunku ku tusaa weya maradiisa qofka dhulka markuu ku jiidaa liajli khuyala axaadiis badanaa tusinaysa xadiis bukhaari muslim ku sugan nabigeenna wuxuu leeyahay man jara thawbahu khuyalaa'a lam yandur illaahu ilayhi qofka kibir dartii maradiisa dhulka inta dhigo dhulka ku socda oo dhulka ku jiido saa ugu socda ilaahay subxaana watacaala fiiro raxmaa ma fiiriyo maalinka qiyaamaha ma eegan ramad raxmad leh kuma eegan ilaahay subxaana watacaala marka kibirka caaqibadiisu waxay ku dambaysaa inuusan ilaahay ku eegin bal wuxuu noo sheegay nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuusan jannada ilaahay uusan gelaynin man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min kibrin in yaroo kibira qofka ay qalbigiisa ku jirto inuusan jannada ilaahay arkaynin subxaana watacaala marka khalqiga ilaahayna in laiska kor yeelo lagu kibro la liido xaqa laiska weynaysiiyo wax la ogol yahay maa caaqibadiisana meel xuna ku dambaynaysaa weyaan famaa kaana lahu qaaruun uma ahaanin min fi'atin koox oo yansuruunahu u gargaaro asaga qaaruun min duuni illaahi alla sakadiisa ahaaday oo cadaabkiisa iyo khasbigii uga gargaaraa mana ma laha weyaan uma sugnaanin wey wamaa kaana mana usan ahaanin min almuntasiriina kuwa gargaarsado mid kamidana ma usan ahaanin oo naftiisa awoodi ou lahaa iyo xoolihii uu ku faanayey midna cadaabka ilaahay kama mancinin weeyaan markii lala jaray dhulkii oo dadkii ay arkeen qaaruun in dhulka lala gooyey maxay yidhaahdeen dadkii shalay tamaninayay oo odhanay yaa layta lana mila maa uutiya qaaruunu inahu laduu xadin cadiim odhanayay muxuu xaalkoodii noqday allah wuxuu yidhi وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون وأصبح وحي أحادين الذين كوي تمنوا جعلاذي ودوني تمنيين مكانه بوسكي سؤوكلة تمنيه يعني ماشي أو جوبي حوله وغيستوكلة dadkii odhanayey yaa laysa lanaa mila maa uutiya qaaruun maana la siiyo dadkii tamaninayey sidaa odhanayay bilamsi bilamsida waxaa loo jeedaa wakti dhow dadkii hadalka oranayay intaan dhulka lala goynin ka hor hadalkaa lahaa yani bilamsi shalay maaha wakti dhow unbaa loo jeedaa wey yaa waxay noqdeen yaquuluuna kuwa odhanaya bay noqdeen maxay leeyihiin way kaana allaha way waayaane kaana allaha ay liana allaha ilan allah yabsudu wuu fidiyaa arrisqa xoolihii risiqii liman yashaau ciddou doonabuu u fidiyaayo u waasiciyaa oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah wayaqdiru alla wuu ciriiriyaa yani risiqii liman yashaau min cibaadihi ciddou doono addoommadiisa ka midana ila ilaah waa ku ciriiriya ila waa wax ilaahay leeyahay markaasay garteenoo maskaxdii caqligii soo noqday markaase waxay yidhaahdeen lowlaa ammana allahu allah hadduusan na galladaysan lahayn calaynaa dusheenna uusan nagu galladaysan lahayn yani maniga ilaahay subxaana watacaala ludfigiisa iyo ixsaankiisa haddaanan heli lahayn inuu kibirka naga ilaaliyo ah kibirka iyo qooqa inuu naga ilaaliyo taas haddaysan jiri lahayn lakasafu wuu goyn lahaa binaa anaga ayuu alarda nala jari lahaa w dhulkiibuu nala goyn lahaa sida qaaruunba dhulka loola gooyey ayuu rabbi noola goyn lahaa wy way waayaabe kaanahu ay kaana almra washaan xaalkuba waxaad moodaa iyo arrinkuba inuu yahay laa yuslixu inuusan liibaanin alkaafiruuna gaalada inaysan liibaanaynin qaaruun gaal buu ahaa marka gaal inuusan aslixin weyaan shanigii xaalkuba waa sidaasay leeyihin waasbaxa aladiina kuwii waxay yidhaahdeen tamanow jeclaaday makaanahu qaaruun booskiisa jeclaaday jeclaaday bilamsi yani bilamsi waxaan idhi waa azaman alqariibu baa layidhahda wakti dhow intaana dhulka lala goynin ka hor dadkii jeclaa qaaruun booskiisa inay tagaan oo odhanaya yaa layta lanaa mila maa uutiya qaaruunu inahu laduu xaggin cadiim yani maaragtay markii kuwii tamaninayay ayaa waxay noqdeenay ahaadeen yaquuluuna kuwa yidhaahdo maxay odhanayaan way kaana allaha yabsudu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir hadalkaasay yidhahdo marka way kaanada yani kelimadan way kaanada madaahib dhowr oo aad u badan ayay mufasiriintu ayay sheegaan yani macnaheeda ay ku sheegaan laakiin annaga laba macno baan ku gaabsanayna labada macno macnaha koowaad waxa weeye weyda in la yidhaahdo waa kelima mustaqila bira'siha kelimad iskeeda u madax bannaan waaye wey oo markaasi la yidhahdo waa ismu ficlino bimacnaa acjabu oo kale wey acjabu ana oo kaleeto wey waan yaaba yani waan yaabi oo kaleeto wey in la yidhaahdo kaafkana maka kaanaba ku jiro in laga dhigo xarfu tacliil oo xarfu cillo ku tusinaayo in laga dhigo annada iyo waxa ay nasbisay oo ka dambeeya ayaa fii maxali jarin kaafkaas oo kaafu tacliilka ayaa lagu hoos lagu jarayaa marka macnaheedu waxa weeye wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo way waayaabe kaana allaha ay liana allaha ilan allah waxa weeye yabsudu wuu fidiyaa arrisqa risqigiibuu fidiyaa liman yashaau qofkuu doono min cibaadihi ka mid ah wayaqdiru wuuna ciriiriyaa iyo qud ciriiri buu geliyaa in sidaa la yidhaahdo macnahaas waa macnaha koobaad weeyaan macnaha labaad oo marka weyda lagu istaago wey la yidhaahdo lagu istaago waktigaa la sameeyo weeyaan ama macnaha labaad in la yidhaahdo weyda waa waa tacajubay ku tusinaysaa weyda tacajubay ku tusini kaanadana waa xarfu tashbiihina la yidhaahda marka marka weydii iyo kacanadii waa laisdhexgeliyey yani iyadoo tacajub ku tusinayso kaafkuna tashbiih ku tusinayo ayaa laisdhexgeliyo laysu dul saaray weya marka waxay noqoni wey waayaabe kaana allaha allah waaba isagoo yabsudu risqa risqigii fidiya liman yashaau qofkuu doono min cibaadihi ka mid ah wayaqdiru ciriiriyo yani maaragtay kaas waaba isagoo ahba allah subxaana watacaala weya yani waxaan la yaabanahay wy acjabu kaana allaha yabsudu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir taas baan la yaabanahay allah subxaana watacaala inuu risqigana fidiyo ciriiriyana taas baan la yaabanahay ayuu maaragtay odhanaya wy marka risiqa iyo xoolaha oo qofka la siiyo ku tusin mayso ridaha ilaahay oo qofka ka raadi yahay ma tusayso weyaan xoolaha oo qofka loo diido faqiir laga dhigana nacayb ilaahay oo qofka necab yahay ma aha yani maaragtay midna tusin mayso maxaa yeelay adduunkaba ilahay agtiisa qiimo kama laha ilaahay subxaana watacaala agtiisa qiimo kama leh ولذلك إلهي قرآنك ونوشك بسورة الإسراء كسر مرني الله أرني كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا متكست كله كافرك يا مؤمنك إلهي سبحانه وتعالى الدنيا وحوك فيها ويا عطيان إلهي لقمان منعن ولذلك ما ركتي نبينا الموت المامح لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء هذه أي أدونك إلهي أفتيس أو كلبك ملها كان يعجرب كيدو كلا قيمه كيدو كلا انت وزن لاجيه أو لا أكان لها أدونك إلهي أفتيس أو كلا أكان لها كافر كبشب ديار لك مسيحي هل مرة كبشار لك مسيحي لكن إلهي أفتيس يسم قيمة أدونك كلا سلا درتد مؤمن كان والله سيني كافر كان والله سيني مؤمنك فقير با laga dhigi kaafirkiina faqiir ba laga dhigi ilaahay ba soo doono u maamulo koonkan weeye marka isaga iskale soo doono u maamusho lawla amanna allah lawla amanna allah alla inuu galladaystay calayna dusheena inuu na galladaystay oo nagu galladaystay ixsaankiisa iyo maaragtay raxmadiisa marka uu naga ilaaliyey kibirkii markuu naga ilaaliyo taasi haddaysan jiri lahayn lakhasafa binaa allah wuu nala goyn lahaa ardadii buu nala jari lahaa wey marka lakasafa waxaa akriyo xabs can caasim ayaa ficilka musamaha ka dhigo bilbinaa'i lilfaacili lakasafa asaga akrinaayo wey quraada inteeda soo hartay waxay akhriyeen lakusifa bina oo majhuul bay ka dhigaan mabniy lilmafcuul ayay ficilka ka dhigaan wey oo marka waxaa weye lawlaa amana allahu alla inuu galadaysto calayna dusheenna haddaysan jiri lahayn lakusifa waa nalala jari lahaa بنا عنك أرضي بنا لقوا لها وي وي وياه كأنه أي كأن الأمر والشأن حالكبا أرنكبا لا يفلح مقوليستو الكافرون قالوا لي مقوليستان ومرنا من ليبانان لا في الدنيا ولا في الآخرة أدون كانوا مقوليستان آخرنا مقوليستان محايا القارون أدون كبا لبوحة لها كفر بيسي أيالا لها لها آخرنا إلهي أبتي سبول كهلي ماي عذاب أيو كهلي يوم qisadaas marka waxaan ka qaadanaynaa waxaa laga fahmayaa xoolahan qaaruun uu soo bandhigay oo ilaahay uu siiyey imtixaanka uu siiyey in haddana ay fitno ahaayeenoo ummadda lagu imtixaanayo ummadda in lagu imtixaanayo dad badan baa marka fitnadii ku kadsoomay oo racaacu naas la yidhaahdo yaa fitnadaasi ka badbaaday dadkii ahlu iimaanka ahlucilmiga keliya ka badbaaday wey fitnada yaa ka badbaaday dadkii ahlucilmiga ah وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فتمتع تمركي الدنيا تماده نوع كستعنا غد تبكى أهل العلم ذا تبكى كبد بالا وأيده تبكى أهل العلم ذا فتنك ويكبد بالا أما عامة الناس فتنة ذا سحيبوا أركام الخير وهربوا ذا فتمتع السوى تماده وهرب ذا وهربوا ذا ولذلك أي حسن البصري سيدة أمارتي ابن سعد في طبقات الكبرى ayuu ku soo guurinayo wuxuu dhihi jiray hadal aad u qiimo badan ina alfitnata idaa aqbalat carafaha kullu caalimin waidaa adbarat carafaha kullu jaahil fitnada markay hor leedahay cusub tahay dadka culummada unbaa gartaan juhaashii dadka caamatunaas ma fahmaan waxaan inay fitno yihiin ma arkaan markaasay dadka ahlucilmiga markay ka digaanna way la dagaalamaan waxay yidhahdaan khayrkay diidan yihiinoo beladaan waa niman maaragtay sida waxaasay dhahaan dadkii ahlu cilmiga markay fitnadan ay cusub tahay markay dadka uga digaan way la dagaalamaan caamatu naas way liidaan oo cilmi ma laho saan waayo culmo maaho babaaba yidhahdaan laakiin markay fitnada waa idaa adbarat markay geesato waxay arkaan carafaha kullu jaahil uu leeyahay jaahil kasta markaasuu garanaya markaasuu culummadii shalay ka digaysa u garaabaa yidhahda alla leeya wadaadadii iyo sheikhii hebel ahaa iyo caalimkii hebel wuxuu sheegaya run bay ahayd ha waaka waxaan waa fitnayayd bay yidhahda marka waxaa la rabaa fitantu markay timaado zamanu fitna hadda ku jirna fitnada markay timaado dadka ahlu cilmiga ha lagaga dambeeyo fitantan yaa horboodayo horta iska aan iska fiirino yeeyihin dadka horboodayo ma culumaa wato mise caamaa wato waxaa wada fitanka hadda zamankeena joogo shabaab mutaxamisiina oo aanan qadarka ay cilmiga ku leeyihiin aad u yaryahay baa fitnooyinkaan horboodayo wada weyaan xaqiiqat lamri taas nin caalima ii sheega oo laleeyahay fulaan caalim wa oo fitanta waxa maanta jira hogaanka hogaanka u hayo lama arkayo ma jiro waa shabaab dhalinyaro maaragtay axdaaf sini ah da-doodu yar tahay baa horboodayso culummadiina waxay ku tilmaameen qaacidiin inay yihiin jihaadka ay diideen ana maaragtay dadka ahlucilmiga ah ee kibaarta ah ee mustiigiinta ah miya horgooda ayaad aragteen ma jiro weya maalintii fitnada la dhex galo la dabaasho oy dalada dhacdo dhiig meeshay ayaga laftooda isqaleen oo isbaaba'sheen baa waxaa leeyahay alla ilaah waxaanu fitnay ahaayeen shalayna ninkaas dadkii ahlucilmiga ka digaayey waa lala diriraya weya walidaalika waxa weeyaan caamadii waa kuwan markay arkeen qaaruun oo dhulkii lala gooyey waa kuwa yidhaahdeen lowlaa an mana allahu calayna lafasafa bina way kaanahu laa yuflixu lkaafiruun marka weligeen waxa weeye mas'alo kasta iyo fitno kasta markay timaado aanu eegna dadka wadaahiye yihiin ma dad ahlu cilmi ahaba oo raasikiin fi lcilmiba ma dad ahlu xadiisaba ma dadkii ahlu sunnahaba ahaaba aan fiirino hadday wadaan waa raacayna haddaysan wadin nin walbuu ka fariiso anigu saasaan leeyahay wallahu aclam inaan ka fariisano fitinta aanan dhex gelin ayaa la doonaya hadday culummadu hor kacdo culummadaas dadka ahlu cilmiga ah la dabagalo hala raaco tilka daaru laakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin tilka taadaasi waxaa lala yani maaragtay qofka lala hadlay waa nabiyullaahi muxamed ama kullu man yata'ata minhu lkhitaab qof kasta oo in lala hadla ay suuragal tahay weeyaan tilka taadaas farta gacantaa lagu fiiqaya addaaru alaakhiratu ee daartii aakhara ahi najcaluhaa daartaas aakhira waan yeelaynaa liladiina dadkii baan u yeelaynaa laa yuriiduuna aanan doonaynin culuwan yani sarrayn oo inay saramaraan fi lardi dhulka dhexdiisa inay ku sarreeyaan aanan doonaynin walaa fasaadan fasaadna aanan doonaynin oo fi lardi dhulka dhexdiisa ay fasaadiyaan aanan doonaynin dadkaas baan daarta aakhara siinaa weya waalcaaqibatu ciribta dambana ee maxmuudka ahee lama hadiyo lilmuttaqiina dadka ilaahay ka baqo muttaqiinta ayaa iskale ciribta dambana dadka ilaahay ka baqa buu rabbi siiya subxana watacaala wey tilkaba ishaarada addaaru alaakhira waxaa loo jeedaa waa jannadii ilaahay waxa la ishaarayo farta lagu fiiqayo weya tilka addaaru alaakhira taasi waa daartii aakhara weya tilka taasi addaaru alaakhira daartii aakhara wey najcaluhaa daarta aakharo yaa iskale daarta aakharo jannada ilaah yaa la siiya dadka sifada allaha la siiya aladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada dadka aanan adduunye doonka ahayn dhulka inay madax ka noqdaan ayagu xukumaan dadka amarkooda qaataan ninka aan raadinaynin kaasaa la siinaya ka baxo faraha ka qaad iskaga tago kan aan fasaadka doonaynin oo culuwa fi lardi fasaad midna aanan rabin ee ka cararo kaas ayuu ilaahay subxaana watacaala daarta aakhira u yeelaa weya marka alculuwu fi lardi waxaa loo jeedaa waa atakaburu bigayri alxaqi fi lardi in lagu qooqo ardada lagu kibro ayaa loo jeedaa oo madaxtinimo markaa qabsato khalqiga ilaahay inay addoommo ku yihiin aad u aragto dadka madaxda maanta waxay wada badan yihiin weliba maaragtay caalam thalis dadka la yidhaahdo dunida saddexaad ay dhahaan dadka madaxweyne u noqdo oo madax noqda shacabkaba inuu addoommo u yihiin isagu leeyahay ba u haystaa markaasuu ku rabo wuxuu rabo ku samaynaya marka ma aha takaburkaa lama rabo waxaa la rabaa siday salafkeenni ahaan jireen salafkeenni markay madax noqdaan yani waxay u arki jireen shaqaale inay u yihiin dadka inay shaqaalo u yihiin dadka muslimiinta inay shaqaalo u yihiin bay arki jireen yani aar oo maaragtay abu muslim alkhawlaani laga soo guuriyey abu muslim alkhawlaani baa wuxuu u yimi wuxuu u imaanayaa mucaawiya ibn abi sufyaan markuu muslimiinta khaliifat lmuslimiin u ahaa ayuu u yimid mucaawiya buu u yimid marka iyadoo yani mamlakadiisii madaxtinimadiisii iyo mucaawiya la fadhiyo oo dadki madaxda ay la fadhido ayaa abu muslim alkhawlaani usoo galay abu sufyaan buu usoo galay markaasuu wuxuu ku yidhi assalaamu calaykum ayuha alajiiru buu yidhi ajiir waxaa la yidhahdaa qowsaarka ariga raaco iyo geela iyo looda raaca la yidhahda assalaamu calaykum ayuha alajiir midkan qowsaarka ohow assalaamu calaykum buu yidhi markaasaa dadkii la jooga waxay dhaheen qul assalaamu calaykum ayuha alamiir ayuha alajiir ha dhihine amiirow dheh amiirkiio assalaamu calaykum dheh ilaa muminiinta muslimiintu amiiru yeeli markaasuu abu muslim ku celiyo yidhi assalaamu calaykum ayuha alajiiru buu yidhi markaasuu sidoo kale ku celiye mar saddexaad uu ku celsho yidhi assalaamu calaykum ayuha alajiir markii intaas uu saddex jeer ku celiyey ayaguna ay leeyihin war ayuha alamiir dheh ayuu mucaawiya ibn abi sufyaan wuxuu yidhi dacuu abaa muslim fainahu aclamu bima yaquul abu muslim faraha ka qaada wuxuu leeyahay waa nin garanaye bal daayaha noo fasire markaasuu yidhi inamaa anta ajiiru mucaawiyo waxaa tahay qawsaar baa tahay buu yidhi qawsaar baa tahay istaajaraka rabbu haadihi alghanam biricaayatiha waxaa ku soo kiraystay ariga khalqigaana u jeeda khalqiga arigaa rabbigii iska lahaa sayidkoodii baa ku soo kiraystay buu yidhi fain anta hana'ta jarbaaha wadaawayta mardaaha uulaaha calaa ukhraaha awfaaka sayiduha ajrak haddii ariga marka quusaar aad taho ari aad raacayso teeda cadhada qabta haddii aad cadhada ariga ka dawayso teedii jiranayd haddii aad dawayso kuwooda xoogga lehoo dheeraynayo haddaad celiso ood ku xabisto kuwa laga dheereeyey aad ku celceliso xoolihii ninkii sayidka kuu ahaayee aad u shaqaynaysay ajrigiisabuu ku siinayaa buu yidhi kiradiisu iyo sabaabtiisuu ku siinaya wain anta lam tahna jarbaaha walam tudaawi mardaaha walam taxbis uulaaha calaa ukhraaha caaqabaka sayiduha haddii aadan intaas samayn teedii cadhada qabtay aadan ka dhayin kii jirana aadan dawaynin yani maaragtay awalkooda iyo aakharkooda aadan isku celinin kii madaxda u ahaa axadkii madaxda u ahaa waa ku ciqaabaya marka yaa dadkan rabbi yaa rabbi u ah sayid u ah allah allah baa mas-uul uga tahay haddaadan u ahayn ilahay waa ku ciqaabaya wey marka madaxtinimadan loo ordaayo oo loo tartamayo oo nin walba u ordaayo waa halis wa halis wa nabiylaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan ibnu samura buu la hadlay xadiid imaam albukhaari imaam muslim fii saxiixaynkiina ku sugan madaxtinimadan laisku dilaayo oo madaafiicda ummadda lagu garaacayo guryaha lagu jijabinayo la qixinayo muxuu nabigeena ka yidhi calayhi salaatu wasalaam kulli maxaa intaa loo samaynaya waa kursadaan sooma madaxtinimaa la raadinaya nabigeenna muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa cabdiraxmaan ibni samura laa tas'al ilimaara fainaka in ucطiitaha can hayri mas'alatin ucinta calayha wain ucطiitaha can mas'alatin wukilta ilayha buu yidhi cabdiraxmaan ibni samuro ha raadinin madaxtinimo ha dalbin buu yidhi ha doonin madaxtinimo imaaranima ha raadinin maxaa yeelay haddii intaad doonto adiga aad maaragtay inta weydiisato sidaa lagugu siiyo xoolahabaad ku bixisay kambayn baa gashay waa dagaalantay waa soo heshay ama madaafiic baa u riday ummadaa baabi'isay eber baad ka dhigtay guryahoodii jajarisay madaxweyne ku noqotay haddii sidaa lagugu siiyo wuxuu leeyahay yani maarata oo taas can mas'alatin aad ku weydiisato wukilta ilayha ilahay waa kaaga baxaya kugu kaalmayn maayo waa adaa lagu wakiilay faraha lagaaga qaada laakiin can hayri mas'alatin adoon weydiisanin hadday ummadda ku dhahan warkaalan iyo una hogaani cumar ibn khitaab baa abubakar soo qabta isagoo su-aalanin markaasuu yidhi madax noo noqo ummadda suu ilahay ugu anfacay waad garanaysa abubakr sidiiq saxaabadii baa gacanta inta ku dhageen bay yidhahda markuu nabiga dhintay adiga amiirulmuminiin noo ah ma raadinin ilahay suu dadka ugu kaalmeeyey waad ogtihiin marka haddaadan weydiisanin oo sidaa dadka intay kuu gartaan madax lagaaga dhigaahi wuxuu leeyahay rasuulka ucinta calayha waa lagugu kaalmeyno allaha kula garabgelayo kugu kaalmeynayo wy marka taasaa la rabaa inuu ogaado wey xadiis imaam albukhaari fii saxiixii ku sugan nabigeenna wuxuu ku sheegay madaxtinimadan loo tartamayo beri qiyaamaha inay shallayto noqon doonto saaxiibkeed inuu ka shallaayi doono inuu ka shallaayi doono ayuu ogaani wuxuu leeyahay nabigeenna calayhi salaatu wasalam xadiiska abu hurayra warina fi saxiix albukhaari ku sugan yahay wuxuu yidhi inakum sataxrisuuna cala alimaara wardadii oo madaxtinimadii baad ku dadaalaysaan saaad ku heli lahaydeen ayaad ku tartamaysaan oo ku dadaalaysaan wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama maalinta qiyaamana shallayto aad ka shallaydaan ay noqon doontaa qofka waa ka shallaayaya maxaa yeele qof xaqayda gudan kara waa yaryahay marka berita shallaayta idinku noqoni weeyaan marka aakhare dadka ilaahay daarta aakhare uu yeelo waa dadaana madaxtinimo iyo orodkeed iyo digdigta aanan ku jirin dadkaas buu ilahay ugu kaalmeeya fasaad aanan doonaynin ardada inay fasaadiyaan qatli iyo nahbi iyo dil iyo dhibaato ummadda u geysta aanan ku fasaadinin dadkaas ayuu ilaahay daarta aakhare u yeelaa weya tilka taasi adaaru alaakhiratu daartii aakhare weyn najcaluhaa waan yeelaynaa liladiina dadkii baan u yeelaynaa laa yuriiduuna aanan doonaynin culuwan fi lardi yani culuwan issarayn iyo inay maarata ku kibraan fi lardi dhulka dhexdiisa aanan doonaynin walaa fasaadan fasaadna aanan doonaynin ardada dhexdeeda inay fasaad ku sameeyaanna aanan doonaynin wey alfasaadu fi lardi waxay culummadu ku fasiraan alcamalu bilmacaasi wlahdu biamwaali nnaasi bigayri xaqin sida ibnu jurayj iyo muqaatil oo kale ay ku fasirayaan waxa weeye macaasi oo qofku sameeyo xoolaha dadka oo xaqdarro oo ku qaato yani waxaasoo dhan baa lamid ayaa la yidhaahdaa weya waalcaaqibatu ciribta dambana waxaa iska leh lilmuttaqiina dadka ilaahay ka baqo ayaa caaibada caaqibatu lumuur dadkaas ayuu siiyaa alcaaqiba almaxmuuda lilmuttaqiin dadka ilaahay cadaabkiisa ka baqo oo uga baqaa biimtisaali awaamirihi waijtinaabi nawaahiih wuxuu rabbi faray inay la yimaadaan wuxuu rabbi ka reebana inay ka haraan dadkaas ayaa ciribta dambe oo wanaagsan iska le weeyaan man jaaa bilxasanati falahu khayru minha man jaaa qofkii la yimaado bilxasanati xaaladii wanaagsanayd qofka la yimaada falahu axadkaasi wuxuu leeyahay khayrun mid wanaag badan minhaa xaaladaa wanaagsan mid kasii fiican ayuu ilahay agtiisa ku leeyahay waman jaaa qofkii la yimaado bisayiati xaaladii xumayd qofka la yimaadana oo xumaan sameeyo falaa yujzaa la abaalmarin maayo aladiina kuwii camiluu sayiaati xumida sameeyeen dadkii xumaanta sameeyey lama abaalmariyo ilaa maa shay mooye kaanuu ay ahayn yacmaluuna kuwa sameeyo waxay samayn jireen unbaa laga abaalmarinaya ziyaado loogu dari maayo weyaan man jaaa bilxasanati xasanadan waa horen waan usoo marnay fi suurati namal aayad lamida baan soo marnay laba macno bay mufasiriintu ku sheegaan in loo jeedo xasanada macnaha koobaad in loo jeedo afcaasha ay dadku sameeyaan ficilka ay dadku samaynayaan oo khayrka ah yani jidka ilaahay wax ku bixiyey jihaad fii sabiililah buu galay aacadii iyo khayrkii buu samaystay yani wanaag badan buu la yimi waa xasana wey wanaag buu samaystay markaasoo kale marka xasanada sidaa la yidhaahda khayruntaan tafdiilkeedaan u daynaynaayo yani wax ka khayr badan baa lagu awaabiya weyaan xasanadaa u samaysta halka xasano toban baa lagu abaalmarin marka macnihii wuxuu noqoni man jaaa qofkii la yimaado bilxasanati wanaagii qofkii la yimaado xaaladii fiicnayd qofka la yimaado oo khayr iyo wanaag samaysto falahu axadkaas wuxuu leeyahay khayrun mid wanaag badan minhaa xasanadaa uu sameeyey wax ka khayr badan buu ilaah agtiisa ku leeyahayo xasanadii keligeed baa toban jeer lagu abaalmariya ama toddoba boqoloo jeer baa lagu abaalmariya ama adcaafan ilaahay keliya uu garanaya baa lagu abaalmarini weyaan oo waxay la mid tahay man jaaa bilxasanati yani markuu ilaahay leeyahay falahu cashru amhaaliha oo kale man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha hal xasano qofkii sameeyo toban jeer buu ilaahay sawaabiyaa weyaan in la yidhaahdo marka macnaha labaad xasanada waxaa loo jeedaa qawlu laa ilaha illa allah haddii laa ilaha illa allahu la yidhaahdo lagu fasiro khayrun taani ma ahan siiqatu tafdiil ma ah wax la kala fadilayo ma jiro weyaan maxaa yeele lafdati laa ilaha illa allah wax ka khayr badan ma jiro marka macnihii wuxuu noqoni man jaaa qofkii la yimaada bilxasanati xaaladii wanaagsaneed qofka sameeyo oo laa ilaha illa allah yidhaahdo kelimadaasi la sameeyo falahu qofkaasi wuxuu leeyahay khayrun wanaag buu leeyahay minhaa ay min ajliha laa ilaaha ila allahu sababteeda ayuu khayr fara badan ku leeyahay ilahay agtiisa uu ku siini weyaan khayr fara badan buu siinaya lanna wax ka khayr badan lama odhana laguma fasirayo maxaa yeele laa ilaha illa allah wax ka khayr badani ma jiro weyaan marka waxay la mid tahay aayadda fi suurati namal aan kusoo marnoo kale man jaaa bilxasanati falahu khayrun minha wahum min fazaci yowmaidin aaminuun waman jaaa bisayi'ati fakubat wujuhum fi nnaari hal tujawna ilaa ma kuntum tacmaluun aayaddaasoo kale bay la mid tahay wey man jaaa bilxasanati falahu khayrun minha wanaag qofka la yimaado oo ficil khayra sameeyo wax ka khayr badan buu ilaahay ku jazeeyaa weyaan waman jaaa qofkii la yimaado bisayi'ati xaaladii xumaydna xumi qofkii sameeya falaa yujza aladiina kuwii lama abaal mariyo camilu sayi'aati xumaanta sameeyeen ilaa maa shay mooye kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyo waxay xumidii ay sameeyeen unbaa laga abaalmarin laakiin wax kaleeto loogu daraya ma jiro weyaan lama odhanayo xumidoo la yimide sida qofka wanaagga la yimidba loogu laablaabay isna xumidaha loogu laalaaba la odhanmayo cadliga ilahay bay ka mid tahay qofka marka khayrka loo laalaabayo waa fadliga ilaahay wey kana jazihii xumidou la yimid unbaa laga abaalmarin weya ina aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaadin ina aladii allihii farada ay anzala dejiyey calayka adiga dushaada kusoo dejiyey alqur'aana qur'aanka kusoo dejiyey nabiylahi maxamedow laraaduka allah mid ku celin weeye ilaa macaadin nabad mid kuu celin weeyaan qiyaamo asagoo kusoo celin baa loo jeeda qul waxaa tidhaa rabbii aniga rabbigaygu aclamu allihii ogaansho badan weeye man axad buu ogaansho badan yahay jaaa la yimid bilhudaa xanuunka la yimid waa nabiylahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waman axadna wuu ogaansho badan yahay huwa isaguba fii dalaalin baadi dhexdii ku sugan baadida oo mubiinin baadinimadeedu ay caddahay oo muuqato ilaahay waa ogya subxaana watacala qofka ahlu dalaalka iyo qofka ahlu hidaayada waa kala yaqaanaa wey marka in aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaadin laba macno bay mufasiriintu ku fasiraan macnaha ay aktar mufasiriin ku fasiraan waxaa weeyaan waxaa weeye in la yidhaahdo faradada bimacnaa anzala laga dhigo macnahaasi ku fasirayo farada bimacnaa anzala la yidhaahdo allihii qur'aanka kugu soo dejiyey ayaa qiyaamo ku soo celin saasaa loo jeedaa macnahaas in la yidhaahdo waa macnaha koobaad weeyaan macnaha labaad waxa weeyaan faradada in la yidhaahdo yani ee faradkii laftiisa loo daayo ina aladii allihii farada farad yeelay oo waajibiyey calayka dushaada ku waajibiyey alqur'aana gaarsiinta qur'aanka aad dadka gaarsiiso allihii kugu farad yeelay qur-aanka gaarsiintiisa wey tabliiq alqur'aan wey adaa alqur'aani ila annaas dadka inaad u gudato ood gaarsiiso allihii kugu farad yeelay laraaduka alla ku celin weeye ilaa macaadin ayuu kuu soo celinayaa wuxuu kuu soo celini qiyaamihii buu kuu soo celinayaa weyaan markaasuu ku weydiini risaaladii ma gaarsiisanaysa ma aadan gaarsiinin ayaa lagu weydiinaya weyaan waxay culammada ku fasiraan macaadka laftiisa in loo jeedo maka in loo jeedo in maka loo jeedana way ku fasiraano aanan qiyaamo laga dhigin oo markaa waxay leeyihiin waxaa laga keenay min macaadi rajuli ay baladahu macaadi rajul markaad tidhaahdo beledkiisaa loo jeedaa bay leeyihin ina aladii allihii farada dejiyey ama farad yeelay calayka adigoo korkaada ku dejiyey alqur'aana laraaduka nabiyulaahi maxamedow allahaas mid ku celin weye ilaa macaadin ay ilaa maka maka uu kuu celini wey markaa yani maaragtay haddii qoomkaadu ay kaa saaraan waa ku soo celinayaayo isagaa ku makansiin makana adaa madax ka noqon doono maamuli doono weyaan laba macnahaasna way ku sheegaan mufasiriintu wey qul rabbii aclamu man jaaa bilhuda waman huwa fii dalaalin mubiin qul waxaad tidhahdaa rabbii aniga rabbigayga aclamu allihii ogaansho badan wey man jaaa bilhuda hanuunka qofka la yimid allah subxaana watacaala waa ogaansho badan yahay yani maaragtay wuxuu ka ogaansho badan yahay qofka aan hanuunsanayn waman axadna wuu og yahay huwa isaguba fii dalaalin baadi oo mubiinin cad dhexdeeda ku sugan baadi cad oo shirkigii iyo kufrigii iyo xumida ku dhex jira macaasidii allah waa og yahay kan hanuunsan buu ka og yahay weyaan ma kunta trju an yulى ilayka kitaabu ila raxmaa min rabi ma kunta ma aadan ahayn nabiyahi muxamado tarju mid rajeeyo oo rajo ka qabo an yulaa in la ridi doono ilayka adiga alkitaabu kitaabku in laguu soo dejin doono yani kitaab qur'aan in lagu siin doono rajo kama aadan qabin yani ilaa afartan sano uu ka soo gaaro nabigeenna inta ka horraysa intaan loo waxyoonin waa lagu waxyoon doonaa nebi baad noqon doontaa rasuul baa ilaahay kaa soo dhigi doonaa qur'aan baa lagu dejin doonaa war kama unan haynin mar un baa ilaahay ku soo dejiyey markuu afartan sano gaaray marka inay fadli ilaahay tahaa la tusaya weya wamaa kunta ma aadan ahayn tarjuu mid rajeeyo an yulqaa in lagugu rido ilayka adiga alkitaabu kitaabka qur'aanka ah oo kitaabka lagu siiyo nebi iyo rasuul lagaa dhigaa mid rajaynaya ma aadan ahayn ilaa raxmatan min rabbik laakin raxmatan min rabbika istinaha munqaican ka dhigayna ilaa laakiinse raxmatan naxariis oo min rabbika xagga rabbigaada ka ahaatay ayuu allah acطaaka hada qur'aan wauxaaka ilayk qur'aankan ilaahay naxariis xaggiisa ka ahaatay ayuu kugu siiye oo kugu waxyooday weyaan falaa takuunana mar hadday sidaa tahay falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin dahiiran mid u kaalmeeya lilkaafiriina gaalada mid u kaalmeeya ha noqonin nabiyulaahi maxamed gaalada uma kaalmaynaynin laakiin waxaa loo jeedaa muminiinta loo jeeda dadka muslimiinta nebi maxamed raacay ayaa loo jeedaa nabigeenna gaalama raacin mana u kaalmeeyeen weyaan marka muminiintiiy gaalaha u kaalmaynina baa la ohanaya w kafiryan loo kaalmayni falaa takuunana yani ha ahaanin nabiylahi maxamedu nabigu waa lagu halqabsanaya calayhi salaatu wasalaam dahiiran mid u kaalmeeyo adahiiru wa almuciinu baa la yidhahdaa qofka maarata wax u kaalmeeya la yidhahdaa falaa takuunana ha ahaanin dahiiran mid kaalmeeyo oo lilkaafiriina gaalada mid u kaalmeeya ha noqonin weyaan walaa yasuddunaka yaynan ku jeedinin kufaartii can aayaati illaahi alla aayadihiisa yaysan kaa jeedinin aayaadka allah uu rabbi kugu soo dejiyey qur'aanka ah tilaawadiisa akrintiisa iyo ku camalfalkiisa iyo gaarsiintiisa dadka aad gaarsiiso yaynan kufaartii kaa jeedinin weyaan walaa yasuddunaka yaynan ku jeedinin kufaartii can aayaati illaahi yani waxa weeye can tabliiqi aayaati illaahi waalcamali biha wa tilaawatihi cala annaasi qur'aanka dadka lagu dul akriyo oo lagu camal falo oo loogu yeedhaa yaynan kaa jeedinin bacda id unzilat markii la dejiyey dabadeed ilayka adiga qur-aanka lagugu soo dejiyey kadib mar haddii rabbi qur-aanka ku siiyey kalaamkooda dhag ha u dhigina dacwadaada guda wey wax alla waxay rabaan ha sheegeen dhag ha u dhigin baa loo jeeda wada dacwadaada wadcu u yeer dadkii ilaa rabbika rabbigaaga ugu yeer yani dadkii daaci baa tahay dadka ariiqii xaqa ilaahay radihiisa gaarsiinayay tawxiidka allah gaarsiinayay camalkii saalixaa gaarsiinayay ugu yeer dadkii weeyaan wadcu uwac oo ugu yeer dadkii ilaa rabbika rabbigaaga ugu yeer walaa takuunanna ha ahaanin nabiylahi muxamedow min almushrikiina kuwa mushrikiinta mid kamid a ha kamid yani maaragtay ha noqonin weeyaan marka nabigeen mushrikiinta kamid ma ahayn laakiin ummadiisaa loola jeedaa sida maarata cabdulahi bni cabaas uu leeyahay alkhitaabu lilmuslimiina buu leeyahay khitaabku waxa lala hadlay waa muslimiinta nabigu waa lagu halqabsanay calayhi salaatu wasalaam weyaan walaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin min almushrikiina kuwa shirkiga iyo wadaagsiga alla u sameeyey mid kamid a ha noqonin wey walaa tadcu maca allahi walaa tadcu ha baryin oo ha caabudin maca allaahi alla la jirkii ilaahan macbuud oo aakhara kale alla ha la baryin koonkan isagaa iskalehoo macbuud ka ahe keligii cibaadada ku gooniyeen laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa allah mooye axad kale cibaadadiisa ay xaqaha lama arko weyan wax kasta kulligii oo ilaahay ka soo haray oo la caabudaa cibaadadiisu waa baatil weyan laa ilaaha illaa hu keligii ayaa macbuud aho cibaadadiisa ay xaq tahay wey kullu shayin shay kasta kulligii haalikun yani mid dhiman wey shay kasta kulligii waa haalik mid halaagsamaya oo dhimanaya wey ilaa wajhahu alla wejigiisa mooye allah baa baaqi noqon subxaana watacaala yani waxa kaloo dhan khalqiga way baaba'ayaan allah baa baaqi noqona wey waxay la mid tahay aayadda fi suurat araxmaan ku jirta oo kale kullu man calayha faanin wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam cid kastoo ardada korkeeda joogta way tegi allah baa unbaa baaqi noqon doona weyan lahu lxukmu lahu allah wuxuu leeyahay alxukmu xukumka asagaa iskale konkan xukumkiisa iyo tasarufkiisa iyo maamulkiisa iyo mulkidiisa allah baa iskale ama in la yidhaha lahu lxukmu ay lahu lqadaau walqadaru qadarka iyo qadaha asagaa iskale wuxuu doonau qadaraa wuxuu doonabuu xukumaa weeyaan wailayhi ila allahi allah baa turjacuuna dadow laydiin soo celin ilaahay baa laydiin soo celinaya maalinka qiyaamaha ah markii laydiin soo celiyana fayaxkumu wayafsilu baynakum wou idin xukmino wou idin kala saari bixukmihi lcadli xukumkiisa cadligaa buu rabbi subxaana watacaala maalinta qiyaamaha idinku kala saaraya kii wanaag sameeyana ilahay waa ka abaalmarin kii xumi sameeyana rabbi waa ka abaalmarinaya weya hada wabilahi tawfiiq sal allah wasalam ala nabiyina muxamedin